habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa washington waa fiidnimo isniin ah siddeed iyo tobanka bisha sebtembar sannadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo boga v o a somaly dtcom idaacadda afrikada saacadda afrikada bari waa toddobadii fiidnimo idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawa iyo dunida waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelannay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya oo ka hadlaya qabashada ciidamada dowladda ee camaara iyo ka bixitaanka admis oo bilowday wejigiisii labaad waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijka ilayska v o a oo ku saabsan halisa ka iman karta dadka ka soo goosanaya al-shabaab
waa boqol iyo toddobo labadii bilood oo ugu dambeysay waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka hirshabelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa boqol iyo toddobo qofood
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaan idiin haynaa balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka khubaro xuquuqda aadanaha ah oo ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay in xadgudubyo badan waa xadgudubyo ba-an oo xuquuqul insaanka ah ay ka socdaan etoobiya inkastoo heshiis nabadeed laga gaaray colaaddii gobolka waqooyiga waxayna ka digeen in colaaddu ay ku sii fudo guud ahaan dalka ayna halis ku tahay amniga gobolka baarayaasha ay qaramada midoobey taageerayso ayaa bayaan ay soo saareen isniinta maanta ah ku sheegay in xadgudubyo dembiyo dagaal iyo sidoo kale kuwo ka dhanah aadanaha ay weli ka socdaan etoobiya hadalkan ka imanaya hadalkan ayaa imanaya iyadoo uu jiro heshiis nabadeed oo laga gaaray bishii nofembar ee labadii kun iyo labaiyo labaatankii oo ay wada saxiixdeen dowladda federaalka etoobiya iyo jabhadda gobolka tigray kaasi oo soo afjaray dagaalka khasaaraha badan geystay ee labada sano socday maxamed jaanti cuthmaan oo ah madaxa guddiga qaramada midoobay ay taageerayso ee khubarada xuquuqda insaanka etoobiya u qaabilsan ayaa sheegay in inkastoo heshiisku uu joojiyey xabadii socotay haddana uusan xallin colaadda ka taagan waqooyiga etoobiya gaar ahaan tigray warbixinta ayaa xaqiijisay in ciidamada eritreya iyo xubno ka mid ah maleeshiyaadka amxaarada ay sii wadaan inay xadgudubyo daran ka geystaan gudaha tigray si gaar ah warbixintu waxay u xustay waxay ku sheegtay kufsi iyo xadgudubyo jinsiyadeed oo ka dhana haweenka iyo gabdhaha maraykanka ayaa isniinta maanta ah xaqiijiyey in maxaabiis ay isweedaarsadeen iiraan iyadoo madaxweynaha maraykanka joe biden uu cafis u fidiyey shan qof oo iiraaniyiin ah oo u xirnaa ama sugayey dembiyo aan rabshado lahayn sarkaal maraykan ah ayaa sheegay in toddoba qof oo ameerikaan ah ay iiraan ka soo qaaday diyaarad laga leeyahay dalka qatar waxaa ka mid ah saddex qof oo maraykanka oo maraykan ah oo lagu kala magacaabo siyaamag namazi muraad tahabaas iyo imaad sharqi iyo laba kale oo doonaya inaan magacyadooda la sheegin sidoo kale waxaa diyaaradda la socday hooyada dhashay namazi iyo xaaska sharqi oo labaduba haysta dhalashada maraykanka kuwaasi oo aysan iiraan xabsiga dhigin laakiin ay amartay inaysan dalka ka dhoofi karin dhammaantood ayaa asal ahaan ka soo jeeda iiraan waxaana ay dahraan u aqoonsan tahay muwaadiniinteeda iyadoo aan aqoonsanayn labada dhalasho ee la yeelan karo sarkaalka maraykanka ah ayaa sheegay in biden uu sidoo kale cunaqabateyn cusub ku soo rogay wasaaradda sirdoonka iiraan iyo madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamuud axmed najaad waxaana loo cunaqabateeyey kadib markii la waayey bob levinson oo ka tirsanaa f b i kaasi oo la aaminsan yahay inuu dhintay ugu dambeynna madaxweynaha turkiga rajeb tayeb erdogan ayaa weydiistay madaxa shirkadda tesla elon mask inuu turkiga ka dhiso warshad soo saarta gawaarida tesla sida uu isniinta maanta ah ku sheegay bayaan uu soo saaray madaxa warfaafinta ee dalkaasi qoraalka ayaa lagu xusay in mask oo uu sheegay in agab badan oo turkigu soo saaray loo adeegsado soo saarista gawaarida casriga ah ee tesla uuna turkigu ku jiro dalalka ugu badan ama ay u badan tahay in shirkadu ay ka furato warshadeeda labaad wakaaladda wararka ee turkiga ee anadulu ayaa waxa ay warisay in erdogan iyo mask ay ku wada hadleen dhismo ku yaala magaalada new york una dhow xarunta qaramada midoobay erdogan ayaa u jooga maraykanka si uu uga qayb galo shirka toddobaatan iyo sideedaad ee guud ee qaramada midoobay warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaa markana qeybaha kale ee idaacadda halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale aynu ku horeyna ciidamada dowladda federaalka ah iyo kuwa maxalliga ah ama madaniga ah ee loo yaqaano macuusley ayaa si buuxda al-shabaab ugala wareegay magaalada camaara ee gobolka mudug sida ay goor dhoweyd shaacisay warbaahinta dowladda federaalka soomaaliya wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta cabdiraxmaan yuusuf al cadaala oo ku sugan magaalada ayaa xaqiijiyey qabashada camaara waxa uu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa huwanta ah ay la wareegeen magaalada kadib markii ay soo qaadeen kuna qaadeen magaaladaasi weerar saddex jiho ah shalay ayay ahayd markii ciidamada iyo kuwa deegaanku ay qabteen degmada bacaadweyne iyo deegaanada kale ee qodqod iyo qaycad warbixintan waxaa magaalada gaalkacyo ka soo diray cabdiwaaxid macalin isaaq ciidamada dowladda federaalk soomaaliya kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaano aan sidaa uga fogeyn deegaanka camaara ayaa gelinkii dambe ee maantay ku guulaystay in si nabada ay kula wareegaan gacan ku-haynta deegaanka camaare ee gobolka mudug kadib markii ay isaga baxeen maleeshiyada al-shabaab oo muddooyinkii dambe ku sugnayd ciidamada oo maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa deegaanada qodqod iyo xillabi kadib markii ay ka qabsadeen maleeshiyada al-shabaab ayaa u suurto gashay in gudaha ay u galaan deegaanka camaaro oo aan ka fogayn deegaanadii ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada daraawiishta galmudug iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya oo v o a ay la xiriirtay ayaa u xaqiijiyey qabsashada deegaanka camaara waxa ayna sheegeen in muhiimad gaara ay u leedahay qabsashada camaara ciidamada dowladda federaalka kuwa daraawiishta galmudug iyo kuwa deegaanka ee isgarabsanayey shalay ayay ahayd markii ciidamada daraawiishta galmudug kuwa dowladda federaalka iyo dadka deegaanka ay ku guulaysteen in deegaanka bacaadweyne ay kala wareegaan maleeshiyada al-shabaab kadib dagaal kooban oo halkaa ka dhacay saraakiisha ciidamada ayaa sheegaya in deegaanada camaara qodqod xillabi bacaadweyne shabeelow iyo qaycad dhammaan hadda lagala wareegay maleeshiyadii al-shabaab ee ku sugnayd muddada waxay saraakiishu sheegeen in ay wadaan howlgallo lagu xaqiijinayo amniga deegaanka taliyaha ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka galmudug jenaraal maxamed nuur cali gadaar oo v o a khadka taleefanka kula xidhiirtay ayaa u sheegay in ciidamadu ay si taxadar leh u galayaan gudaha deegaanka camaare islamarkaana ay hubinayaan in maleeshiyada al-shabaab ay dhigeen goobaha qaarkood walxaha qarxa islamarkaana ciidamadu ay muujinayaan taxadar qaybo ka mida koonfurta gobolka mudug muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa ka socday howlgallo ka dhana maleeshiyada al-shabaab waxaana ciidamada wadajira ay ku guulaysteen qabsashada deegaano dhowr ah oo maleeshiyada al-shabaab ay ku sugnaayeen muddooyinkii dambe camaare oo horey ciidamada dowladda iyo kuwa dowlad goboleedka galmudug ay maleeshiyada al-shabaab ugala wareegeen ayaa dib looga qabsaday ciidamada kadib dagaal xooggan oo halkaa ka dhacay waxaana dagaalkii maleeshiyada al-shabaab ay kula wareegeen deegaanka camaare uu sababay khasaara inkastoo ciidamada wadajira ay gelinkii dambe ee maantay si nabada kula wareegeen deegaanka oo maleeshiyada al-shabaab ay isaga baxeen cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
mahadsanid cabdiwaaxid markana dhegeystayaal goordhow waxaa inoo soo socda waraysi aan la yeelanay wasiirka warfaafinta ee soomaaliya balse marka hore aynu ku horeyno gedo barqadii maanta waxaa inta u dhexaysa degmooyinka doolow iyo luuq ee gobolka gedo ka dhacay qarax loo adeegsaday miinooyinka dhulka lagu aaso kaasi oo lala beegsaday gaadiid ay wateen saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka iyadoo ciidankaasi la socday waxaana qaraxaasi ka dhashay dhimasho iyo dhaawac haddaba si aan xog badan uga helno sida ay wax u dhaceen ayaa wariyaha v o a aadan maxamed salaad waxa uu arrimahaasi ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda maamulka gobolka gedo cismaan nuur xaaji macalimo
masantahay maanta waxaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed qeybahooda kala duwana ay sameeyeen howlgal aad iyo aad u bilaaran oo laga qaaday waxaan ku dhahdaa deegaanka luuq iyo degmada luuq iyo degmada luuq iyo degmada dol ay ciidamada kasoo kala baxeen nimanka ladiidkaasi aad ogeed babriyaan waddada u xirneed goobihii ay joogaan way ka carreen adig baabuurkii tiilkada ciidanka wateen gaari kamid ayaa qarax uu la kacay adiga dhaawacna wuu jiraa maxaan ku dhaha dhimashada wuu jirtaa laakiin meel haddii la aada oo howlgal la galo waa qasab dhimasho way imaanaysaa ciidamada xoogga dalka soomaaliya dagaalkaas ay galeen waa ayaga nimankii ladiidkaana way ka carreen meeshiina hadda waxaa ku fogan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ee dowladda xaggee qaraxa uu ka dhacay marka walaal waxaa la yidhahdaa meesha horta qarax uu ka dhacay awey baa la yidhahdaa awey gartay xaggee u dhexaysaa
waa degmada luuq iyo degmada doolow kala barkooda waay gartay marka imisaa dhimasho ah imisaa dhaawaca
gaariga horta waa naga gubtay maxaan ku rahdaa dhaawacana waa laba nin dhimashadana waa laba nin waay warar baa sheegaya in abaandulihii ciidamada xoogga dalka ee taliska afartan iyo saddexaad uu dhaawac yahay taa ka waran walaalo maasantay waa dhaawac laakiin dhaawaciisa waa sahlan yahay waa nin asagaba maxaan ku rahdaa gaari gacantiisa ku weyey haddana gacantiisa ku imaaday meesha dhaawaciisa wuu sahlan yahay waa dhaawac laakiin dhaawaciisa waa sahlan yahay waa nin socdo oo hadda shaqeynaya waay sida wararka aan ku helayno waxaay wararku sheegayaan in dhimashada ilaa sagaal askari ay tahay adiguna laba aad sheegtay taa maxaa ka jira waxba kama jiraan dowlada cadowga ah ee doorka ku jira way badiyaan dhimashada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed markay dagaal galaan aydan waxba aysan ka dhimanay inta badan yihahdaan xataa maxaan ku yihahdaa waa waxaasaa ka dhintay yihahdaan iyo dad fara badan ay sheegaan annaga wax dhintay iyo qof dhintay midna ma qarina ciidankan waxay u diyaarsan yihiin dagaal lala galaya qawaariista dhimashadana waa qasab annagoo dhan ayaa u taagan aniga hadda kula hadlaya iyo taliyaha ciidanka iyo dhammaan madaxweynaha ugu sarreeya dalka soomaaliya oo hadda dagaalka ku jira boog tahay oo maxaan ku rahda hadda furunta hore ku jira waxaa loo diyaarsiinayay dhimasho dhimashadana waa xaq ka harayana ma jiro marka dhimasho annaga ma qarina ergeeriga hadda ka dhacday halkaa waa laba askari iyo taliyaha dabiilaha ciidankaasna dhaawac yadii soo gaaray iyo yaar kale askari oo dhaawac soo gaaray marka khasaaraha waa intaas cadowgiina halka ay degnaayeen waa laga qabsaday gacantayna ka baxeen dhanka baryada inoo gudbeen qaybna waxay u carreen dhanka jooga waayahay waxaan ognahay in degmooyinka luuq iyo sidoo kale dolow amnigoodu waddooyinkaas uu aad u hagaagsanaa maxaa xilligan ku soo beegay in al-shabaab ay deegaanadaasi fariisima ka samaystaan oo ciidamadu ay ku dhibaateeyaan aad umaasan tahay nimanka cadowga waa og tahay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed wadna weerar ku qaaday dagaalada hadda madaxweynaha hogaaminaya halkuu ka socday waad og tahay way soo baqdeen marka waxay kusoo carreen gobolka geda ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo gedana hadda waxaa la amray dagaal guud ahaan jubbaland oo dhan oo hadda dagaalka ka socdaa kismaayo waa ogtahay in howlgallo xoog leh ay ka socdaan oo madaxweynaha uu amar bixiyay dowlad goboleedka dowladda federaalka madaxweynihii looga sarreeya asaga dagaalkii ku jiraa dhammaan halkaan waxaa ku jira madaxweyne ku-xigeenkii iyo taliyihii nabadgudda howlgalkan maanta dhammaan wax u kala haray male madaxweyne ku-xigeenkii iyo taliyihii nabadgudda oo gobolka iyo saraakiisha kale oo taliyihii abaabuulida qaybta iyo abaabuulida joogtada dhammaan wax kala haray maysan jirin howlgalkan waxay ahayd safsayn laga safaynayo deegaanadan nimankii qawaariista ahaa maxaan ku dhahdaa dalka kusoo duulay shacabkana rasaadinayay marka haddana way ka carreen rabay ay xireen waayahay waa sidii hadda xaaladda goobihii qaraxyadu ay ka dhaceen inta udhexaysa luuq iyo sidoo kale doolow walaal hadda waa nabadgelyo aniga lafteeda hadda ku sugan halka dadka uu ka dhacay maxaan ku dhahdaa baaritaan fara badan ayaa lagu sameeyey halka ayadaan wada joognaa ciidamada dhammaan waxay ku hayaan waddooyinka safayn jeedweyna waxaa degan hadda ciidankii xoogga dalka soomaaliyeed qayb kamid ah qaybna hadda halkan oo qaraxa ka dhacay ay joogaan qaybna loo qabteeday joogaan marka dhammaan waa nabadgelya carrado dhan waana safaysan tahay waddada hadda waana la joogaa waa tahay ugu dambayntii gobolka gedo ma waxaa jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka socdo ka dhana al-shabaab
dhammaan howlgallada way socdaan howlgallada way socdaan dhaqdhaqaaqa wuu bilowday sala amarka la bixiyey dhammaan degmooyinka o dhan hadda waa socdaan oo maxaan ku rahdaa howlgalka wuu ka socdaa gartay marka guud ahaana dee dowlad goboleedka jubbaland oo dhan madaxweyne dowlad goboleedka waa ogtahay inuu amar bixiyey dhammaan ay shaqay socoto ma ahan dagaalka hadda maxaan ku rahdaa howlgalka meeshii ka bilowna jiri keli ma ahan waa dowlad goboleedka jubbaland oo dhan marka insha allahu guud ahaan degmooyinka o dhan laga howlgalaan rabo oo meeshii ka dambeeya nimankaan o dhan laga shaqeey
kaasina waxa uu ahaa cismaan nuux macalimow oo u waramayey aadan maxamed salaad dhinaca kalena ciidamada wadajirka ah ee soomaaliya ayaa sheegay in kooxda al-shabaab ay ka qabsadeen degmada camaara ee gobolka mudug oo istaraatiiji u ahayd maleeshiyaadka al-shabaab gulufka ciidamada dagaalka ay ku wadaan bartamaha soomaaliya ayaa waxaa horkacaya madaxweynaha soomaaliya oo ku sugan magaalada dhuusamareeb dhinaca kale howlgalka midooda afrika ee admis ayaa waxa ay bilaabeen dhimista ciidamadooda ka jooga soomaaliya inta ay ka baxayaan soomaaliya haddaba jacfar kukaay ayaa arrimahan waxa uu ka waraystay wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska ee soomaaliya daa'uud aweys wuxuuna ugu horeyn weydiiyey bal inuu faahfaahin ka bixiyo qabashada magaalada camaara
dabcan waa tallaabo muhiim ah oo dhowr arrimood fasiraysa midda koowaad waxa ay muujinaysaa ciidamada xoogga dalka oo kaashanaya shacabka degaanka in ay howlahoodii howlgaloodu si habsamle u socdaan tan labaad waxa iyana muujinaysaa in inta badan degaanada gobolka mudug ee ay khawaariijtu ku dhuumaalaysanaya in laga wada qabsaday oo magaalooyinkii muhiimka ah haatan ay gacanta ugu wada jiraan dowladda taasna waxay iyana tusaysaa ifafaalo kale oo ah in gabagabadii wejiga koowaad ee howlgalkani uu gabagabo dhowaan noqon doono maadaama degaanadii inta ugu badneed haatan ciidamada dowladda gacanta ku hayaan marka waa tallaabo soo dhoweyn leh oo runtii muujinaysa in howlgallada ka dhanka khawaariijta ay si habsamo leh uga socdaan dalka iyagoo guulo wanaagsanna lagasoo laga gaari lahay haatan
wasiir camaare hadda dowladdii baa la wareegtay iyo ciidamada wehlinaya farxad baad muujinaysaan laakiin waxaa dhacda inta badan in marka ay ciidamada dowladda iyo macawisleyda iyo inta wehelineysaba ay qabsadaan goob ay kala wareegaan al-shabaab muddo kooban kadib in dib looga baxo arrintaasi maxaa keenay mase dhici kartaa in camaare ay dowladda ciidamadeedu ka baxaan dabcan inta badan waxaa dhacda in ciidamadu ay sameeyaan dib u garasho xeelad military ah inta badanna dagaalada ayaa arrimahaas lagu yaqaanaa sababtay halka ciidamada xooga dalka u tagaan iyagoo kaashana shacabka waxa weeyaan inay goobahaasi gacanta kusoo dhigaan oo ay soo gebagabeeyaan wejiga koowaad haddii aad aragto in tallaabooyin noocaas ay dhacayeen oo sidaan kuu sheega waa xeelado military inta badan ciidanku ay ku dhaqmaan mase ahan wax ka wax go-aan ah oo ah in meelaha inta la qabsado lasoo baneeyo amaba howlgalkaani isagoon dhamaystirna halkaas laga soo tago marka tallaabooyinkaasoo kale markaad aragto waxay ka dhigan yihiin xeelad military oo inta badan waad aragtay meelahay arrimahaasoo kale ka dhaceen ciidamada dib ay ugu noqdeen gacanta aynu ku wada hayaan maxaa la filan karaa maalmaha soo socda marka dabcan waa howlgallo military oo aanan doonayn haddan kasii hordhaco laakiin howlgalladu inay sii socdaan ayaan kusi ku xaqiijinaya
istraatiijiyadda dowladda ee ah in ay ku tiirsanaato oo ay miciin biddo dableyda ee deegaanka ama beelaha ee macawisleyda loo yaqaano sidee bay u shaqaynaysaa ilaa iyo haddase ujeeddadii laga lahaa ma laga gaaray oo ma u muuqdaan kuwa laga gaaray amaba shaqaynaya oo hawshii dowladdu ay ka rabtay qaban kara dabcan doorka koowaad howlgalkan waxaa iskale ciidamada qalabka sida shacabka maadaama degaanadooda ay yihiin halka ay khawaariijta ku dhumaalaysana ama ay dhibaatada ka wadaan waxaa loo arkay muhiim inay yihiin inay qayb ka noqdaan maadaama markay dib xoreynta dhacdo waxyaabaha la filayo in halkaasi ka dhacaan ay kamid yihiin barnaamijyada xasilinta sida dib u bilaabista adeegyada kala duwan maamul usamaynta dib u heshiisiinta marka waxaa loo arkay muhiim in shacabku qayb ay ka noqdaan meelo badan oo ay shacabku qayb ka qaateen howlgalladaasina guulo badan ayaa laga gaaray marka muhiim ayay inoo yihiin shacabku inay qayb ka noqdaan barnaamijyadani dhinacna ay dowladda taageero tahay dhinacna ay tahay helista kalsoonida shacabka in barnaamijkan socda uu yahay mid ayaga wax lagu qabanayo dowladnimada soomaaliya lagu adkeynayo dadka qaarkood oo ay siyaasiyiin ku jiraan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiya dagaalka ay dowladdu kula jirto al-shabaab qaarkood waxaa loo fasirtaa in ay dhabarjabinayaan amaba ay weeqayaan dadaalka ka dhanka ah al-shabaab arrintaasi sidee bay dowladdu u aragtaa maxaadse ku micnayn kartaa
dabcan dowladdu qorshahani waa qorshe heer qaran ah oo dowladda soomaaliya ay u dhutinaysay muddo dheer waxaa loo arkay ajendaha koowaad ee soomaaliya horumar ku gaari karto ay tahay in xasilooni la helo xasilooni la helana waxaa ka horeysa in wadankan laga suuliyo khawaariijta inta badan dhibaatada shacabka iyo horumarka dalkaba ku haysa way dhici karaan kooxo yar iyo shakhsiyaad in ay muujiyaan fikrado ka duwan ajendaha dowladda fikradahaasina xaq ayay u leeyihiin inay jeediyaan laakiin dowladda waxaa ka go-an in ajendaheeda ka dhabaysa oo ah in soomaaliya laga xoreeyo khawaariijta isla mar ahaantaana ay soomaaliya diyaar u noqoto in ay la tartanto amaba ay tiigsato horumarka ay haystaan wadamada deriska iyo caalamka intiisa kaleba marka maxaa u furan dowladda oo tallaabo ah oo ay ka qaadi kartaa dadkaasi la sheegayo amaba dowladda ay sheegtayba in ay tashwiish ku furayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab
dabcan dowladdu waxay mar walba fariin u jeedinaysaa in ay qayb ka noqdaan barnaamijkan socda hase yeeshee marnaba waxaan ku xaqiijinayaa in shakhsiyaad iyo kooxo yar aysan marnaba weeqi karin dadaaladani socda maadaama howlgalkan uu yahay ajenda qaran oo tan sanadkii hore soo socday guulo badan laga gaaray waxaan filaynaa in iyaguna ay soo raaci doonaan shacabka intiisa kale oo ay qayb ka noqdaan howlgaladani socda
ciidamada admis waxa ay ku wareejiyeen fariisinkii ugu weynaa ay ku lahaayeen gobolka shabeellaha dhexe ee ciidamada dowladda arrintaasna waxay qayb ka tahay baa la leeyahay dhimista ciidamada admis ee soomaaliya si ay gogol xaar ugu sii noqoto in ay ka baxaan waddanka gebi ahaanba xilligan arintaasi maxay uga dhigan tahay dowladda soomaaliya oo dagaal xoogle kula jirta al-shabaab
dabcan qorshahan waa qorshe hore usii jira oo ah in la bilaabo dhimista ciidamada admis ee jooga soomaaliya qaybtii hore waxay baxday oo laba kun gaaraysaa bishii juun sebtembarna waxaa qorshaha u ahaa saddex kun inay baxaan waad ogtahay ciidamada xoogga dalka ee soomaaliya howlgallada ay haatan wadaan waxaa barbar socda oo kala diyaaran ciidamo kale loogu talagalay inay xaqiijiyaan goobaha ay ka baxayaan ciidamadaasi nabad ilaalinta ee midooda africa ka socday marka diyaargarowgaasi waa uu jiraa oo ciidamada meelo badan ayaa lagu faafinayaa waa qorshe hore usii taagnaa waan dareemi karaa dadka qaarkood in ay isweydiinayaan su-aalo ah xilligan maxaa kusoo beegay bixistooda iyadoo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay ku mashquulsan yihiin howlo kale oo muhiim ah oo ah dib u xoreynta goobaha inta badan ay shabaabka amaba khawaariista ku sugan yihiin laakiin waxaa bar isbarbar socda mar walba ciidamada qaybna inay wadaan xoreyntii qaybna isku diyaarinayaan amniga dalka oo dhan inay la wareegaan marka la gaaro sanadka labada kun afar iyo labaatanka haddii waa la yidhaahda laakiin dowladdii oo hadda maciin bidaysa dabley deegaanka ah diyaar ma u tahay in ay mas-uuliyadda amniga guud ahaanba kala wareegta admis
dabcan ciidamo toban kun kor u dhaafaya ayaa tababaro u socday tan iyo markii dowladda madaxweyne xasan sheekh ay talada qabatay ujeedkan waxa uu ahaa in loo diyaargaroobo keliya maahane xoreynta balse loo diyaargaroobo oo kale hanashada amniga waddanka oo dhan oo waa qorshe muddo soo socday marka qorshahaas iyadoo laga duulayo ayay dowladdu maanka ku haysaa in la diyaariyo ciidamo noocaas ah diyaargarowgaasna si wanaagsan ayuu u socdaa waxaana filaynaa in ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay markaasi ay ku filnaan doonaan in ay amniga waddanka oo dhan gacanta ku dhigaan haddii waa la yidhahda ugu dambeyntii wasiir waxaa muddooyinkanba la hadal hayay wejiga labaad ee la dagaalanka al-shabaab ciidamo safka hore ah oo wadamada deriska la-ah soomaaliya baa la filayey wayna daba dheeraatay arrintii maxaa ku dhegan culayska haysta muxuu yahay arrinta
dabcan wax ku dhegan ma jiraan waxay ku xiran tahay oo keliya dhamaystirka wejiga koowaad wejiga koowaad markuu dhammaado ayaa la geli doonaa wejiga labaad haddii waa la yidhahda
kaasina waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk soomaaliya daa'uud aweys oo u warramayay jacfar kukaay markanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka ilayska v o a waxaa soo diyaariya soona jeedinaya maxamed colaad xasan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa halista ay maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsanaya ay ku keeni karaan bulshada oo ay soo dhex galaan laga soo bilaabo bishii ogost ee sannadkii labada kunlabayolabaatanka dowladda soomaaliya waxay waday dagaal aan kala joogsi lahayn oo ay kula jirtay maleeshiyada ururka al-shabaab dowladdu waxay sheegtay in kumanaan ka tirsan maleeshiyada ururka al-shabaab ay ku dishay dagaalka ayna ku qabsatay inta badan dhulkii ay al-shabaab kaga sugnayd gobollada shabeellada dhexe hiiraan galguduud iyo mudug dagaalkan oo uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud markii dib loo soo doortay ayaa dowladdu kaga faa'iidaysatay kacdoon dadka shacabka ah gaar ahaan gobolka hiiraan ay kaga hortageen al-shabaab dowladda waxaa dagaalkan ay taageero dhinaca cirka ah kaga heshay waddamada ay saaxiibka yihiin oo ay maraykanka iyo turkiga ugu horreeyaan weeraradan dowladda ayaa cadaadis xooggan saaray al-shabaab oo saraakiil badan looga dilay qaar ka mid ah maleeshiyaadkeedana ay bilaabeen inay isu soo dhiibaan ciidamada dowladda toddobaadkii tegay dowladdu waxay sheegtay in ugu yaraan boqol iyo toddoba xubnood oo ka tirsanaa maleeshiyada ururka al-shabaab ay isu soo dhiibeen labadii bilood ee lasoo dhaafay ibraahim aadan ibraahim nadara agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmi baarista iyo ka hortegista xagjirnimada ee dowladda soomaaliya ayaa iga warramay tirada al-shabaab iska soo dhiibtay walaalo waa mahadsan tahay inta hadda isu soo dhiibtay waa boqol iyo toddoba labadii bilood oo ugu dambeysay waxayna iska soo dhiibayaan dowlad goboleedka hirshabelle iyo koonfur galbeed iyo jubbaland tirada hadda aan diiwaan gelinay ee labadii bilood hadda ugu dambeysayna waa boqol iyo toddoba qofood oo isugu jira dhalinyaro iyo caruur iyo haween iyo dad saraakiil ahoo iyo madax sare oo qaarkood ducaad ay ahaayeen markaynahaas hadda isu soo dhiibay kuyo u badan oo khadka kusoo jira ee soo socdana way jiraan marka laga soo tago maleeshiyaadka dowladda isu soo dhiibaya ee al-shabaab ee soo mara hanaanka dhaqan celinta iyo ka faa'iidaysiga cafiska dowladda waxaa jira kuwo ka soo baxsada furumaha dagaalka iyo dhulka ay al-shabaab ka taliso ee miyiga ah oo si qarsoodi ah ku soo dhex gala bulshada iyo magaalooyinka khubarada ammaanka ayaa ka digaya halista ay xubnahaasi ku keeni karaan bulshada ismaaciil daahir cusmaan waxa uu horay usoo noqday ku-xigeenka madaxa hay-adda nabad sugidda soomaaliya haatanna waxa uu ka faalloodaa arrimaha amniga waa mahadsantaha colaad waa su-aal wanaagsan kooxda nabadiidka ah ee soo firxadka ah ee kasoo firxanaya jabka kasoo gaaray dagaalka lagula jiro kooxda khawaariijta ah ee maaragtay maamulada hirshabeelle iyo galmudug halis badan ayay keenaysaa inay soo galaan magaalooyinka gaar ahaan magaalada muqdisho oo ay sameyn karaan maaragtay is-abaabul hor leh iyo dilal qorshaysan marka in laga hortago oo iska kaashadaan shacabka iyo dowladda ayaa loo baahan yahay doctor cumar cabdi jimcaale waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha amniga iyo siyaasadda waxa uu isna arkaa in khatarta noocaasi ah ay jirto markii dowladdu dowladuhu ay dagaal xoogan la galaan ururada argixisada ah qeyb ka mid a ururadaasi ama dagaalamayaashu waxa ay soo galaan magaalooyinka ayagoo aanan si toosa isugu soo dhiibin dowladaha arrintaasi marka waxay keenaysaa in kooxahaasi sida dhuumaalaysiga kusoo galay magaalooyinka ay khatar amni oo weyn ku noqdaan amniga wadamadaasi taasina waxay keeni karaysaa in muddo markii ay aamusnaadaan ay falal argagixiso oo ballaaran ay ka bilaabaan magaalooyinka soomaaliyana dabcan kama duwano wadamadaas oo kaleeto oo ururadu ama kooxaha hubaysani hadda magaalooyinka soo galay meelaha dagaaladu ka socdaan kasoo qaxay dabcan inkastoo ay muddo laga yaaba in isqariyaan haddana ugu dambeynta waxay noqonayaan kuwo amni amniga khatar ku noqda oo dagaalada socdo maxaa la yidhahdaa markii ay qaboobaan dib kasoo kaca amaba haddaba hore ka bilaaba falalka argagixisada ah mahad weheliye isna waa aqoon-yahan ka faallooda arrimaha amniga inkastoo uu qabo halista ay kooxahan keeni karaan haddana waxa uu aaminsan yahay inay ku xidhan tahay hadba sida laamaha amniga iyo dowladda soomaaliya ay uga falceliyaan ama ay uga feejignaadaan khatartooda walaal adiga iyo dhegeystayaasha waa ku mahadsan tihiin nimankaas kasoo baxsanaya nimankaas dagaalamayaasha ah ee magaalooyinka soo gelaya khatar amni waa ay keeni karaan laakiin khatarta ay keeni karaan waxaa ka weyn khatartii hore oo ay dalka ku hayeen mar waliba qofku marna waa fikir asiga ku jiro oo qalbigiisa ku jiro marna ficil ayuu u bedeli karaa mas-uuliyadda laamaha amniga saaran waxay tahay inaan qofku marnaba ficil uusan samayn karin uusan gacan qaadi karin laakiin haddii awooddiisa ay u saamaxaysa inuu gacan qaado markaas laamaha amniga waxaa loo baahan yahay weliba kuwooda sirdoonka inay ka hortag sameeyaan ka hortagga ayaana ka muhiimsan ka dabatagga mar haddii deegaanka la waaye oo ay meesha kasoo firxadaanna qof firxada oo cararaya oo magaalo soo galayna dhibka uu geysan kara mar walba waxay tahay dhib oo loo yeelay wa kornel cabdulaahi cali macow oo horey ula soo shaqeeyey sirdoonka dowladda soomaaliya haatanna ah cilmibaare dhinaca amniga ka shaqeeya ayaa isna sidoo kale arka khatartaasi la odurasayo shabaabka hadda waxa waaye waxa ay ku jiraan xaalatulkumuuna waxa waaye raha markii uu biyaha ay ka dhammaadaan warta ay biyaha ay ka dhurto waxa waa dhoobaduu gala shabaab marka iyagoo dhoobada galay ayaa caasimadda muqdisho ay ku dhuumaalaysanayaan su-aalaha la isweydiinaya waxa waaya intee in la eg heer intee in la eg ayuu muxuu aha intelligencekeyna ama sirdoonka oo u diyaarsan yahay inuu maaragtay u kuurgalo muxuu ahay dhibaatooyinkaa la odorosaayo haddii magaalooyinka ay soo galaan dhibaatada ay geysan karaan shabaab ay geysan karaan ama argagixisada nin muhiima oo maaragtay isku qarxiyaan dilal qorshaysan oo ay sameeyaan laakiinse haddeertaan abaabulkii iyo sida ay maaragtay uga samaysan lahayn dhufaysyo ay kaga dhuntaan magaalada gudaheeda ayay maaragtay shabaabka ah sida la khayaasaayo ay maaragtay ay u soo guteen ibraahim aadan ibraahim nadaara agaasimo ku-xigeenka xarunta tubsan ee cilmibaarista iyo ka hortagga xagjirnimada ee dowladda soomaaliya ayaan weydiiyey haddii uu jiro qorshe dowladda soomaaliya ay ugu tala gashay ka hortagga halista ay keeni karaan xubno argagixiso oo lagu sii dhex daayo bulshada waxaasoo dhan nidaamkaa qeexaya de waadna fahmi kartaa waa barnaamij isku xiran oo wada dhamaystiran marka waxaasoo dhan waa wax qoran oo degsan oo ishana lagu wada hayo qofkiba xuquuqdiisana inuu helo xaggana khatartiisii ummaddu inay inay ka nabad gasho waa muwaadin soomaaliyeed oo dalkiisa iyo dadkiisii iyo inuu si nabada uga mid noqdo ugu dhex noolaadana mudan dadka soomaaliyeeda shacabkana inay khatartiisa iyo dhibaatadiisu inay ka badbaadaanna ay mudan yihiin ayagana ay xaq u leeyihiin isu keenista arrintaas iyo ilaalinteedina waa waajibaadka dowladda saaran si guud si gaar ahna xarunta tubsan iyo xarumaha kaleeto shaqada kule ee loogu talagalay marka waa barnaamij dhamaystiran ee isku xiran min bilow ilaa iyo dhammaad lagana baarandegay lana qorsheeyey sida loo qorsheeyey inuu u dhammaado maa markii ugu horreysay ee koox islaami ah laga adkaado soomaaliya midowgii maxkamadaha islaamiga ee qabsaday inta badan koonfurta iyo bartamaha soomaaliya sanadkii labada kun iyo lixdii ayaa waxaa ka adkaaday ciidamadii dowladda soomaaliya oo garab ka helayay milatariga ethoobiya markii dambe waxaa dib isu soo abaabulay maleeshiyada ururka al-shabaab oo ahaa garabkii milatari ee maxkamadaha ilaa iyo maantana waxay caqabad ku yihiin ammaanka iyo horumarka soomaaliya waxaa dad badani ay wax iska weydiinayaan waxa dowladda soomaaliya ay ka baran karto sooyaalka taariikhda si aysan u dhicin in haddiiba si buuxda ay uga adkaato al-shabaab inaysan dib dambe isugu soo abaabulin waa kan mahad wehliye oo arrintaasi ka hadla
waxaa laga baran karaa waxay tahay shalay maanta ma ah muddo labaatan sano ku dhawaad wakti laga joogana xaaladda ay ku sugan yihiin ururadan argagixisada ihi maalinka hore say ahaayeen maanta ma ah shalay awoodda ay ku dhex dhuumanayeen ay ku dhex dagaalamayeen oo u suurtagelinaysay inay mar labaad soo laba kaxleeyaan waxay ahayd awood ay shacabka ka helayeen laakiin shacabku marka ay barteen oo shacabku ay diidaan taas uma suurtagelin doonto hadda maanta ninka iyaga ka tirsan oo ku fakarayo inuu dagaal ku dhifo ka dhaqaaqo u sameeyo oo magaalooyinka inta soo dhexgala halkaasay wax ka abaabulaan waa nin isagoo maaragtay soo jeedo oo riyoonayo korneyl cabdulaahi cali macow ayaa qaba inta ay weli nool yihiin ama ay maqan yihiin madaxda sarsare ee ururka al-shabaab aanay maleeshadooda joojin doonin halista ay ku hayaan bulshada haddii xitaa dagaalka looga adkaado
inta ay maaragtay madaxdooda sare ay maqan tahay dhibaatada way way soconaysaa amiiradooda inta ay maqan yihiin amiirada waaweyn oo wiilashaa maaragtay marin habaabiyey oo mustaqbalkooda ku dheelo dadkoodana ku baabi'inayo inta inta aan la soo xarayn oo aan la soo qabanin ama aan la dilin waxa waaye dhibaatada way soconaysaa ismaaciil daari cusmaan ayaa isna qaba in dowladda ay wax badan ka baran karto taariikhda kooxaha islaamiyiinta soomaaliya iyo is-abaabulkooda waxyaabaha laga baran karo ee maxkamadihii waxaa ka mid ah waagaas ma aysan jirin dowlad laakiin hadda waxaa jirta dowlad dowladda la rabaa marka inay kasbato kalsoonida shacabka shacabkana waxaa la rabaa in ay dowladda ku kaalmeeyaan ay soo sheegaan qof walba ay tuhan ka qabaan inay kooxda al-shabaab ay ka timid marka waa mas-uuliyad wadareed ka dhexeysa shacabka iyo iyo dowladda ayaa looga hortegi karaa kooxdan firxadka ah doctor cumar cabdi jimcaale isna waxa uu uga jawaabay su-aashaasi dowladda soomaaliya dabcan cashirka meesha ugu jira waxa weeyaan in ay ka fiirsato in kooxahaasi aanay magaalada soo gelin oo aanay amni darro ka samaynin ama sidoo kaleeto magaalooyinkii dowladda imaamulaysay aynan ururada u noqonin meel hoy ay ku gambadaan sidoo kaleetoona ay falalkooda ka soo abaabulaan su-aal kale oo ku xeeran dagaalka ay dowladda soomaaliya kula jirto al-shabaab oo aad loo hadalhayo ayaa ah qorshaha iyo istaraatiijiyadda dowladda uga degsan ka hortegista kooxahan marka furimaha dagaalka looga adkaado waa kan doctor cumar cabdi jimcaale oo su-aashaasi ka jawaabaya istaraatiijiyada ugu fudud amana ugu muhiimsan ay dowladdu samayn karto waxa weeye inay qiiri dhow la samaysato ama la samaysa shacabka soomaaliyeed iyo sidoo kaleeto deegaanada laga yaabo in ay ay ururadaasi soo galaan ama kooxaha hubaysan ay soo galaan dabcan dowladdan waxaa laga doonayaa inay dadkaasi ama dadka shacabka ah ay kalsooni ka kasbato na samayso khadad isgaarsiineed oo dadka shacabka ahi ay kusoo gudbin karayaan xogaha kooxaha ayadoo dowladdu ay mar walbaba ka taxadirayso dadkaasi xogta soo gudbinaya amnigooda iyo sidoo kaleeto in aanan la kashifin ama banaanka la keenin
ugu dambayntiina mahdi weheliye ayaa sidan qaba darta ka imaan karto tii hore waa ay ka yar tahay waxayna u baahan tahay keliya in looga hortago hab sirdoon ah taasna waxaa dowladda ka caawin karta waxay tahay shacabkii oo maanta ka daba tegey nimankani waxa ay yihiin soona ogaadi ayaga ayaana maanta diyaar u ah inay dowladda ka garab istaagaan dowladdana waxaa loo baahan yahay inay la imaato istraatiijiyaddii ay ku samayn lahayd secret intelligency ilaa hadda dowladduma aysan samaynin awood ka hooseysa sirdoonka qaranka oo lama helin antiterror argagixisada looga hortegi lahay iyo sirdoonkii sida joogtada ah u dabageli lahay dadka ee goobahooda dagaalka ku sugan iyo dadka gudaha magaalada soo gelaya intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan kusoo qaadanay halista ay bulshada ku keeni karaan maleeshiyada al-shabaab ee dagaalada ka soo baxsada ee soo dhex gala bulshada barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somali com ama boggeenna facebook intaan barnaamijkan mid la mida ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid maxamed colaad xasan oo barnaamijkaasi ilayska v o a nala socodsiinaya halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington markana war haddana soo gaaray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isbeddel ku sameeyey hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya madaxweynaha ayaa wareegto uu soo saaray ku magacaabay sarreeyo guuto maadey nuurey sheekh inuu noqdo ku-xigeenka taliyaha ciidanka xoogga dalka oo ah sarreeye gaas ibraahim sheekh muxyadiin madaxweynaha ayaa sidoo kale wareegtada gaashaanla sare ugu dallacsiiyey dayax cabdi cabdulle waxa uuna u magacaabay taliyaha ciidanka lugta ee soomaaliya gaashaanla sare dayax ayaa beddelaya sarreeye guuto axmed aadan cali oo xilkaasi loo magacaabay bishii juun ee sannadkan isbeddelkan ayaa imanaya iyadoo ciidamada dowladda ay sii wadaan gulufka ka dhanka ah al-shabaab iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay qabsadeen magaalada camaare ee gobolka mudug dhinaca kale waxaa isbeddelkani uu imanaya iyadoo bishii hore ciidamada dowladdu ay dib uga soo gurteen deegaanadii ay horey u qabsadeen kadib weerar ay al-shabaab ku qaaday saldhigga ciidamada ee magaalada cows weyne ee gobolka galgaduud markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka qurbe waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe intii nii dhegeysatay toddobaadkii hore waxaan barnaamijka kusoo qaadanay qurbajoog dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageeraya dad danyar ah oo ku nool tuulada aw cismaan oo ka tirsan degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose markana kusoo dhawaada qeyb labaad oo ku saabsan qurbajoog ku nool waqooyiga ameerika oo dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka caawinaya dad danyar ah oo ku nool degmada fiya af madow ee magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose iftiin maxamed xuseen waa guddoomiyaha guddi isku howlay sidii ay u horumarin lahaayeen deegaanka iftiin wuxuu degan yahay dalka mareykanka balse qadka whatsappka ayuu iigu waramay isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu barnaamijkan waxbarasho aan ka hirgelinay magaalada kismaayo xaafadda v af madow waa iskuul oo public ah oo iskuulka hoose dhexe ee sare oo u magac darnay elays primary and secondary school waxaana ugu tirigalnay inay ka faa'iidaystaan dadka ku nool xaafaddaas v f madow oo iskugu jira i d bs iyo dadka xaafadda degan cabdisalaam aadan cusmaan oo degan magaalada minneabolis ee dalka mareykanka ayaa ka mid ah dadka ka qayb qaatay dhisidda iskuul waxbarasho oo dugsi hoose dhexe iyo sare ah cabdisalaam oo aan kula kulmay magaalada minneabolis ayaan weydiiyey barnaamijyada horumar ee ay wadaan iyo waxa ay ku saabsan yihiin bismillahi raxmaan raxiim iskuulkan waa iskuul isku tashi oo qurbajoogta deegaanka ay ka qayb qaadatay waa barnaamij mataqaanaa la rabo in lagu horumariyo bulshada deegaanka dadkaasoo inta badan ay soo wada mareen colaad dhibaato abaaro iyo waxaas ay soo mareen haddana mataqaanaa la daalaa dhacaya qaabkii mataqaanaa noloshooda ay ku hagi lahaayeen taas aawadeeda annaga waxaan ugu dhalisay insha allah in mustaqbalka ilmaha ay dhalayaan aan mataqaanaa u sameyno qaab waxbarasho oo fudud oo free ah oo ay ku heli karaan waxaa nagala qayb qaatay dhammaan soomaalida islaam dadka islaamka ah khaasatan dadka deegaanka ka soo jeeda ee qurbajoogta halkan ku sugan kuwaasoo gacan ballaaran u fadiyey walaalahooda sidii barnaamijkan ku hirgeli lahaa annagana waxaan ka mid nahayna dadka arintan mataqaanaa daadihinayey oo arrintan inay suurto gasho oo heerkan ay soo gaarto maanta ku jiray marka dhallinyaro badanaa naga qayb qaadatay dhammaantoodana u wada mahad celinaynaa kulli dhammaan hablaha iyo wiilashaba waa tahay maxaa idinku dhaliyey in barnaamij waxbarasho aad dalkii hooye ka hirgelisaan gaar ahaan kismaayo sidaa og tahayba soomaaliya kadib burburkii waddanka waxbarasho asaasi amaansan jirin iskuulladu aaday ugu yaraayeen haddii ay jiraanna waa lacagaa laga bixsanayay so sida aawadeeda dadkii oo abaarihii iyo colaadii iyo dhibaatooyinkan hadda ay soo galeen oo haddana deegaanka joogo oo ilmihii ay wada joogaan oo aan waxbarasho u diraynin kadib markaan research qaadnay waxaa noo soo baxday in dadka boqolkiiba siddeetan aysan iska bixin karin aysan awoodin inay iska bixiyaan ama aysan awoodin in ay helaan iskuul u dhow meesha mataqaana ay degan yihiin sidaa darteeda ayaa waxaa nugu kaliftay marka in aan iskuulkan aas-aasno aan hagno oo aan taakulayno oo mataqaana aan maantana heerkan soo gaarsiino dhismihiisa iyo howshiisa ay noo dhammaatay alxamdulilah ilaah aan ku mahad celinayna marka hore iftiin ayaan mar kale weydiiyey tirada ardayda ka faa'iidaysanaysa waxbarashada ay ka hirgeliyeen degmada fiaf madow glace primary and secondary school hadda waxaa dhigata afar boqol iyo konton arday diiwaangelintana way socotaa waxaana ugu tirigalnay iskoolka inay ka faa'iidaystaan ilaa siddeed boqol oo arday iskoolka wuxuu leeyahay guddi ka kooban waalidiin macallimiin iyo qeybaha kale ee bulshada oy ka mid yihiin culamaaudiinka haweenka ururada haweenka oo iska kaashanayo xulitaanka ardayda oo maskiinta ah sida agoomaha dadka danyarta aan waxba haysanin dadkaas oo iskuulku ay ku dhigan doonaan bilaash ama lacag la-aan ah marka guddigaas ayaa ardayda soo xulayo oo iskuulka lacag la-aanta ku dhiganayso oo degan xaafadda magaalada kismaayo ee v f madow iyo nawaaxigeeda dadka abaaraha kasoo qaxay dhammaan dadkaas iskuulku uu furan yahay waayna kasoo qayb galayaan guddigaas ayaa soo xulo ardayda qaabkaas ayaana lagu diiwaan geliyaa oo dadka wax lagu baraa macalin ciise xasan maxamed wuxuu ka mid yahay dadka ka warhaya iskuulka ay qurbojoogtu hirgeliyeen sidoo kale caruur ayaa u dhigata iskuulkaasi maraan kula xiriiray qadka whatsappka isagoo ku sugan magaalada kismaayo ayuu ka mahad celiyey dadaalada ay wadaan qurbojoogta bismillahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabbi alcaalamiin uma salaatu wasalaamu calaa rasuuli sal alay wasalam bacd marka hore ilaahay subxaana watacaala mahad badan allihii inoo suurtageliyey inaan howshaas dhalinyaradaas meesha ay ka qabato oo waxbarashada ah maxaa yeelay cilmiga waa iftiin jahligana waxa waaye waa mugdi run ahaantii marka meeshaas iskuulkaas oo dugsiga hoose dhaxa sare ah oo ilees alle subxaana watacaala suurtageliyay uma raggii maaragta hooshaas uu istaagay baahida marka guud ahaan iskuulkaas waxaa marka hore aan umahad naqayaa ilaahay ka soko raggii ka suurtageliyey inay hooshaas qabtaan oo reer maaragta qurbojoog hooshaas oo balaaran oo dhismihiisii iyo howlihiisii haddana waxa waaye waa soomaalida waxay tidhahdaa faanola fara kama qodno oo xagga caafimaadkana hadde wuu u baahan yahay oo hadde in la hela goobihii caafimaadkana baahida ee iskuulka kamid tahay marka insha allahu tacaala maadaama aan guddiga aan ka mid ahay iskuulka oo aniga aan idinla hadlay hataa ilmaa arday badan io dhigato iyo kuwa aan mas-uul ka ahaba meeshaas marka insha allahu tacala waa barashadeedana aaday u fiican tahay tayadeedana aaday u fiican tahay marka insha allahu waxaan leeyahay marka walaalihii hooshaas qabtay iyo walaalaha kalaba oo weliba aan qabanin waxaan leeyahay maalkiina insha allahu tacaala waa loo baahan yahay cabdisalaam aadan cusmaan ayaa xusay in mararka qaar ay la kulmaan falal caqabad ku noqda dadaalada horumar ee ay ka wadaan gudaha dalka sidaa og tahayba annaga halkanaan joognay laakiin waxaa jiray dhallinyaro howsha ku jirtay ee halkaa joogta iyadana mataqaana halkaa nagala shaqaynayay oo ah halkan ka wada salaamaya dhammaantood aada ugu mahad celinaya hawsha ay qabteen wanaagsan caqabadaha ugu weyn ee ka jira dhulka soomaaliya waxaa kow ka ah amniga waxaa laba ka ah mataqaana noloshii oo dadkii ay la daaladacayaan iyo aqoon darrada ay u hayaan waxbarashada iyo aqoonta iyo waxyaabaha noocaas iyo caafimaadkii marka dadkii waxaad arkaysaa shaksi aad rabtid inaad ma maanta halkan joogo weydiisid oo ku dhahdid wan waxaan u baahanahay in aan taakuleyn ku sameyno dadka masaakiinta halkaa joogo kuwo qaar war uma hayaan waxyaabaha ka jira ee dhabta oo deegaanka ka socdo soo sidaa darteeda marka annaga waxaa caqabad badan nagu noqotay in dad badan ay su-aalo ku weydiiyaan in dad badan mataqaanaa waxaad adigu maanta ka rabtay aysan si toos ugu helin oo ay waktina aan gelino in mataqaanaa aan arrintaas iyada ka dhaadhicino waxaa kaloo jirto dadka deegaanka nafsadiisa abaarihii iyo dhibaatooyinkii iyo mataqaanaa noloshii ayagoo la daala dhacaya uma arkaan possibility in dadka mataqaanaa ay noloshooda ku horumarin karaan xagga waxbarashada soo sidaa darteed dadkii in ayaga nafsadooda laga dhaadhiciyo in iskuuladii ay imaadaan in ilmihii iskuullada ay keensadaan ay soo waxbarashada usoo bandhignaan waxaa kaloo caqabad oo jirta macalimiintii iyo mataqaanaa oo iskuulka dhigi lahayd oo aada loo heleynin marka caqabadaha waa iska tira badan yihiin laakiin intaasaa had ka xasuustaa waa tahay waxay ga warantaa bal maxay tahay mashaariicda kale ee aad wadaan ama aad ku fikiraysaan inaad deegaanka ka hirgelisaan insha allah kan bilow ma aha dhammaadna ma aho maxaan ku dhahay mashruucyo badanaa jiro sida caafimaadka deegaanka inaan horumarino in deegaanka wuu ballaaran yahay meelo goobo kale aan iyadan mataqaana waxbarashada dadkii u dhoweyno oo goobo kale waxbarasho aan sameyno waa jiraan meega deegaano kale oo horey waxbarasho loogu sameeyey laakiin still waxaan rabnaa inaan inaan barnaamijkan ayada aan aan daadihino wadno si communitygii iyo bulshadii deegaanka mataqaanaa ay kor ugu soo kacdo marka insha allah waxaan filaynaa in guulo waaweyn ka gaari doono sanadaha ama bilooyinka soo socda insha allah dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay qurba joog dhanka waxbarashada iyo caafimaadka ka taageeraya dad danyar ah oo ku nool gudaha soomaaliya intaan mar kale kulmi doonno waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsanid xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasina la socodsiinayay markana libiya tirada dadka ku dhintay magaalada xeebta dalka libiya ku taalla ee darna ayaa cagacagaynaysa koob iyo waa kun boqol iyo saddex saddex soddon qof oo xili dadaalada baaritaankuna ay weli socdaan kadib fatahaado xooggan oo dalkaasi ku dhuftay warbixin ay qortay v o a waxaa noo haya waa warbixin ay qortay wakaaladda wararka associated press waxaa noo haya cabdixakiin maxamuud shirwac mari eldres oo ah xogayaha guuda kooxaha gargaarka ayaa associated bress khadka telefoonka ugu sheegtay in toban kun iyo boqol qof oo dheeraada la sheegay in lagu laayahay magaaladan ku taalla badda mediteraneanka mas-uuliyiinta caafimaadka ayaa iyaguna hore tirada dhimashada derna uga dhigay shan kun iyo shan boqol iyadoo duufaanka halkaasi ka dhacayna ay boqol iyo toddobaatan qof ugu dhinteen magaalooyin kale fatahaadana ayaa xaaratay ee dhammaanba qoysaskii ku sugnaa derna habeennimadii axaddii islamarkaana bannaanka u soo saartay nuglaashiyaha dalkan saliidda qaniga ku ah oo ay dagaallo ka taagnaayeen tan iyo sannadkii laba kun iyo koob iyo tobankii kadib markii laga hortegay kelidii taliya mucamar al kadaafi oo muddo dheer dalkaasi soo maamulayey duufaankana loo bixiye daniyel ayaa ahaa mid aan caadi ahayn oo ka soo kacay badda mediteraneanka islamarkaasina keenay biyo badan oo ku soo fatahay dadkii degganaa guud ahaanba dalkaasi libiya iyadoo meesha ugu darneed ee aadka u saameeyeen ee ahayd magaalada darna markii duufaanku uu ka soo kacay ee xeebta habeennimadii axaddii ayay dadka deegaanku sheegeen inay maqleen qaraxyo culculus taasoo ahayd markii biyo xidheennada oo ku yaalla ee bannaanka magaaladu ay qarqarrada soo jabsadeen iyadoo qulqulka biyuhuna ay ku soo dhaceen waadi derna oo ah haro kala badha magaalada taasoo keentay in biyuhu ay burburiyaan dhismayaashii sidoo kalena ay qaataan dadkii oo ay ku daraan badda mas-uul ka tirsan qaramada midoobey ayaa sheegay khamiistii in badi dadka halkaasi ku dhintay laga baaqsan kareeyey mas-uuliyiinta bariga dalka libiya ayaa uga digay dadka inay duufaanna imanayaan iyagoo sabtidiina dadka ku amray in ay ka soo baxaan meelaha xeebaha iyagoo ka cabsi qabay in ay baddu soo fataado balse ma aanay jirin wax digniina oo ku saabsan inay biyo xidheennadu soo jabayaan dhibaatadan lama filaanka ayaa soo saartay sida uu duufaanku u xoogganaa iyo weliba sidoo kale nuglaashiyaha dalkaasi libiya waddankan oo qani ku ah saliidda islamarkaana u kala qaybsan xukuumada iska soo horjeeda badi tobankii sannadood ee aynu soo dhaafnay kuwaasoo midkood ay ka dhisan tahay bariga dalkaasi halka tan kalena ay ka dhisan tahay amaba ay xarun tahay caasimadda dalkaasi ee tiriboli iyadoo mid ka mid ah natiijooyinka arrintaasi ka dhashayna ay noqotay dayacnaan xooggan oo la xidhiidha tasiilaadkii dalkaasi labadan biyo xidheen ee soo jabay oo ku yaalay bannaanka magaalada derna ayaa la dhisay sannadihii toddobaataneyadii warbixin ay soo saartay wakaaladda hanti dhowrka ee dalkaasi ee sannadkii laba kun iyo koob iyo labaatankii ayaa lagu sheegay in biyo xidheennadan aan la dayac tirin inkastaoo loo qoondeeyey in ka badan laba milyan oo yuuro sannadihii laba kun iyo labaiyo tobankii iyo laba kun iyo saddex iyo tobankii in ka badan saddex kun oo meyda ayaa subaxnimadii khamiistii la aasay sida uu sheegay wasiirka caafimaadka dalkaasi halka laba kun oo kalena weli hawshooda lagu guda jiray isagoo sheegay in badi dadka dhintay ee lagu aasay xabaalo wadareedyo ku yaalay bannaanka magaalada darna halka kuwo kalena la geeyey magaalooyinka iyo weliba tuulooyinka halkaasi ka agdhow baarlamaanka fadhigiisuu yahay bariga dalkaasi ayaa aqalka wakiiladu khamiistii ay ansixiyeen miisaaniyad deg deg ah oo dhan toban bilyan oo lacagta diinaarka dalkaasi liibiya ah taasoo qiyaastii noqonaysa ilaa iyo laba bilyan oo dollar si loogu isticmaalo fatahaadaha islamarkaana loogu gacan qabto dadka ay saameeyeen isla khamiistiina bisha case dalkaasi liibiya ayaa sheegtay in koob iyo toban kun iyo saddex boqol oo qof ay halkaasi ku dhinteen toban kun iyo boqol qof oo kalena la sheegay in la la'yahay iyadoo mas-uuliyiinta maxalliga ahina ay sheegeen in tirada dhimashadu ay intaasi kasii kordhi karto fatahaadaha ayaa sidoo kale ku barakiciyey ugu yaraana soddon kun oo qof magaalada darna sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan socdaalku iyadoo sidoo kalena dhowr kun oo qof oo kalena ay fatahaadani ku qasabtay inay ka cararaan guryahoodii oo ku yaalay magaalooyinka bariga dalkaasi xafiiska bini'aadamnimada qaramada midoobay ayaa soo saaray baaq deg dega oo ah koob iyo toddobaatan dhibic afar milyan oo dollar si looga jawaabo waxyaabaha sida deg dega ay ugu baahan yihiin laba boqol iyo konton kun oo qof oo ah dadka ay sida aadkaa u saameeyeen xafiiskan qaramada midoobay ee oja ayaa ku qiyaasay in ilaa iyo siddeed boqol iyo afar iyo siddeetan kun oo qof oo ku dhaqan shan gobol ay ku nool yihiin meelaha ay sida tooskaa u saameeyeen roobka iyo weliba fatahaadu madaxweynaha maraykanka jo biden ayaa isaguna sheegay in maraykanku uu lacag u diri doono ururada gargaarka islamarkaana uu kala howlgeli doono mas-uuliyiinta liibiya iyo weliba qaramada midoobay si ay u helaan taageero dheeriya
mahadsanid cabdixakiin maxamuud shirwax oo nala socodsiinayay warbixintaasi ay qortay wakaaladda wararka e p dadka koonfurta suudaan u dhashay ayaa ka qaxaya dagaalka ka socda suudaan waxayna dib ugu noqonayaan dalkooda qaramada midoobay iyo dadka falanqeeya ayaa sheegaya intaa labadan ay dhalin karto rabshado beeleed khatarna gelin karto u gudbidda dimuquraadiyadda ee dalkaasi wariyaha v o a henry wilkins ayaa rink oo koonfurta suudaan ku taalla warbixintan ka hadlaysa mustaqbalka aan la hubin ee dadkaasi iyo saameyntoodaba ka soo diray sahra cabdi axmed ayaana noo soo koobaysa dekadda webiga ah ee reenka ee ku taalla koonfurta suudaan dadka soo laabanaya ee ka soo cararaya colaadda suudaan dhinaca waqooyiga ayaa isu diyaarinaya inay doomo ka raacaan halkaasi si ay u sii maraan niilka islamarkaasina ay u gaaraan magaalada malakaal iyaga oo horay uga qaxay colaadda beelaha koonfurta suudaan sannado ka hor ayaa saara reeth oo ay welinayaan carruurteeda waxa ay ku qasabtay inay dib ugu noqdaan haatan gobolka niilka sare sababtoo ah colaadaha suudaan oo soo bilowday bishii abriil riith ayaa v o e da waxay kala hadashay inay dib ugu noqonayso magaaladeeda oo ay shaqo raadsanayso ay bilowdo aniga ahaan ma aqaano wax aan awood u yeelan doono inaan sameeyo si aan u helo nolol maalmeedkayga sidaas oo ay tahayse waxaan samayn doonaa wax kasta oo aan awoodo anigu ma hayo wax agab ah oo aan ku bilaabo ganacsi si kastaba ha ahaatee dib ugu noqon maayo suudaan tan iyo markii uu bilowday dagaalka ka dhacay suudaan in ka badan laba boqol oo kun oo qof ayaa ka qaxay suudaan kuna qaxay koonfurta suudaan inta badan dadkaasi waxay mareen frank dowladda suudaanta koonfureedna waxa ay samaysay wax kastoo ay awooddo si ay uga fogaato xuduudaha islamarkaasina looga hortago in xaalado bini'aadanimo ee halkaasi ka dhacaan waxaa lagu rari doonaa dadkaasi ayaa la yiri doomo ciriiri ah meelihii ay ka tageen sannado ka horna haatan ayay dib ugu guryo noqonayaan iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa ka wanaagsan in suudaan aad joogtid ayay tiri rabiica denk oo ka soo laabatay suudaan dagaalka suudaan waxa uu ahaa mid xooggan waxaan ula jeedaa waxay ahayd dhibaato aad u weyn dadka halkaasi ku nool oo aanan haysan wax cunto ah muddo shan bilood ah dilal badan dadku kama bixi karaan guryahooda xabado ayaa iska dhacaya habeen iyo maalinbo falanqeeyaasha ayaa sheegay in qulqulka dadka soo laabanaya ay u badan tahay inay dhibaato weyn ku keeni karto u gudbidda dimuquraadiyadda koonfurta suudaan iyadaoo doorashadii ugu horreysay ee dalkaasina la qorsheynayo sannadka soo socda peter berg ajak ayaa waxa uu yahay khabiir ku takhasusay arrimaha koonfurta suudan waxa uuna ka tirsan yahay jaamacadda harvard waxa uuna yidhi Uh, for many years, we had many South Sudanese population that had fled to the north who are now returning back, and they're returning back to a country that is not ready to receive them. So we have a lot of humanitarian.
sannado badan waxaan haysanay dad badan oo koonfurta suudaan ah oo u qaxayay waqooyiga kuwaas oo hadda dib ugu soo gurya noqonaya dhinaca koonfurta suudaan waxayna ku noqonayaan waddanka oo aanan diyaar u ahayn wakhtigan soo dhowayntooda haddaba waxaa ina haysta dhibaatooyin intooda badani bini'aadanimo waxaana ay tahay su-aasha taagan miyaan ka fakernaa doorashooyin xilli ay jiraan masiibooyin bini'aadanimo aad u daran xaaladahaasi ayaa sidoo kaleeto saameyn kara xasiloonida iyo amniga mustaqbalka fog ee koonfurta suudaan waxa uu sarkaalkaasi intaasi ku daray in siyaasiyiinta looga baahan yahay inaysan khilaaf ka dhigin dib u dhac ku yimaada doorashada hase ahaatee saalem tasede demesi oo ka tirsan macadka daraasaadka amniga ee fadhigiisu uu yahay koonfur afrika ayaa sheegay in dadka ka soo laabanaya koonfurta suudaan ay isku dhici karaan xubnaha qowmiyadaha kaleeto ee ku nool meelihii ay horay uga carareen jawaabaha bini'aadanimo ee ilaa iyo haatan looma qaabeynin si dhab ah oo waxaa laga qabanayo lama yaqaano baahiyaha dadkan soo laabanaya sidaas daraaddeed xaaladahan ayaa laga yaabaa inay horseedi karaan colaado colaadbeeleed ah oo lagu sheegay in mid ka mida caqabadaha ugu waaweyn ay noqon doonto marka ay noqoto hirgelinta geedi socodka nabadda
mahadsanid sahraa cabdi axmed oo nala socodsiinaysa warbixintaasi oo soo diray henry wilkins markanna dhinaca kaalmahaysa
Sure.
xamse cabdidiini wuxuu gebagabo u ahaa idaacadda iyo caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysay laanta afka soomaaliga ee v o a tan iyo kulanti dambene dhegaystayaal waxaan idin leennahay nabadgelyo